Please.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado lixda bisha agost sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee maraykanka oo si odag uga hadlay weerarkii lagu qaaday xeebta liido iyadoo dowladda soomaaliyana ka codsaday baaritaan iyo isla xisaabtan waxaan cambaaraynaynaa dilalka qorshaysan oo iskugu jira qaraxyo toogasho iyo shaqoollo oo lala beegsanayo qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed waxaan codsanaynaa in baaritaan rasmi ah oo qoto dheer lagu sameeyo dilalka iyo qaraxyada iyo laynta ay geystaan khawaarijta
waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha lagu beegsanayo muslimiinta iyo soo galootiga ku dhaqan dalka britain qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa isniintii shalay iscasiishay kadibna dalka isaga carartay kadib laba toddobaad oo ay bangaladesh ka socdeen dibadbaxyo uu dhiig badan ku daatay oo looga soo horjeedo dowladda mudaaharaadyada ayaa kadib markii ay shacabka gaar ahaan dhallinyarada ka caroodeen eedeen xeer dowladda kasoo baxay oo dhigaya in soddon boqolkiiba shaqooyinka ka bannaan dowladda la siiyo qoysaska iyo ehelada dadkii ka qayb galay dagaalkii ay bangaladesh uga xorowday bakistan ee dhacay kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii banaanbaxyadaas ayaana sabab u ahaa in dalka uu qalqalgalo sheekh xasiina ayaa waxyar kadib markii ay xilka ka degtay u carartay dalka hindiya tallaabadaas oo soo gebagabaysay xukunkeedii bangaladesh oo shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ay haysay kumanaan ka mid a shacabka ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha caasimadda qaarkood ayaana gudaha u galay guriga sheekh xasiina kadibna soo bililiqaystay kuwo kale ayaa koray taalada sheekh xasiina aabaheed sheekh majabuur raxmaan oo ahaa aasaasaha qaranka bangaladesh sheekh xasiina oo lix iyo toddobaatan sano jir ah ayaa laba jeer oo kala duwan soo xukuntay bangaladesh labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale soddonkii sano ee lasoo dhaafay madax ka ahayd urur siyaasadeed oo ay ka dhaxshay aabaheed oo lagu dilay afgembigii bangaladesh ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii kaasoo lagu laayay inta badan xubnihii qoyska ra-iisul wasaare sheekh xasiina majbuur taliyaha ciidanka milatariga genaraal wakrul zaman oo shacabka kala hadlay telefishinka ayaana sheegay in milatariga uu soo dhisi doono dowlad kumeel gaar ah bangaladesh oo ah dalka ku yaala koonfurta asia ayaa waxaa ku nool shacab gaaraya boqol iyo toddobaatan milyan oo qof israel ayaa dib u celisay meydadka in ka badan siddeetan falastiiniyiin ah oo ay ku dishay weeraradii militari ee ay ka wado gaza tan iyo bishii oktoobar iyadoo duqeymo ay isniintii iyo axaddii ka fulisay koonfurta gazana ku dishay ilaa siddeed iyo toban falastiiniyiin ah yemen abu suleymaan oo ah maamulaha adeega gurmarka rayidka ee khanyonis ee koonfurta gaza ayaa sheegay in aysan kala caddayn in meydadka ay ciidamadu ka soo qodeen qabuuraha iyo inay yihiin maxaabiis la jir dilay kadibna la laayay wuxuu kaloo sheegay in ciidanka israa'el aysan siinin xog ku saabsan magacyada dadka iyo haybta arrintaas oo uu ku tilmaamay dembi dagaal sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan meydadka si loo ogaado waxa sababay dilkooda ka hor inta aan loo sameynin aaswadareed israa'il weli kamaysan hadlin meydadka ay ku wareejisay saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta koonfurta gaza dhanka kale duqeymo ay ciidamada israa'il isniintii axaddii ka horeysay degmada khanyunis ay ka fuliyeen ayay ilaha caafimaadka xaqiijiyeen inay ku dhinteen ilaa sideed ruux milatariga israa'il ayaase sheegay in weerarkaasi ay ku dileen cabdulfataax zureyci oo ay ku sheegeen inuu ka tirsanaa qeybta hubka ee xamaas dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna culimaudiinka soomaaliyeed ee ku jira dalladda ayaana ay ku midaysan yihiin qaar badan oo ka mid a masaajidada soomaalida ee maraykanka ayaa cambaareeyey weerarkii lagu hobtay ee jimcadii lagu qaaday xeebta liido ee magaalada muqdisho iyagoona dowladda soomaaliya u baaqay baaritaan iyo isla xisaabtan ku aadan weerarkaasi culimmadan oo shir jira ayd ku qabatay gobolka minnesota ayaa bayaankooda waxaa ku jiray qodobo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo siday uga xun yihiin wixii ka dhacay xeebta liido ee lagu beegsaday dhallinyaradii halkaasi ku fiidsanaysay dalabaad baaritaan iyo isla xisaabtan baaqiyo ay gurmad ugu dalbayaan dadkii ay waxyeelada soo gaartay iyo ka hortagga fikirka xagjirnimada oo ka mid ah khataraha ay soomaaliya wajahayso bayaanka ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey sheekh yuusuf cabdulle oo ah agaasimaha guud ee dalladda masaajidada ayaana annagoo ku kalsoon qadarta rabbi iyo qorshihiisa islamarkaanu rumaysan inaanan dunidan qofna ku waaraynin waxaan aad uga murugaysannahay dadkii ku nafwaayey iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii arxandarrada ahaa iyo rasaasayntii gumaadka ahayd ee lagula beegsaday shacabka soomaaliyeed ee ku sugnaa xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo gaar ahaan ehelada iyo qaraabada dadkii lagu xasuuqay xeebta liido ee magaalada muqdisho iyo kuwii ku dhaawacmay waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu inta dhimatay u naxariisto inta dhaawac ahna caafimaad degdeg ah siiyo kuwa ku hanti waayeyna badel wanaagsan oo khayr qaba allah subxana wa tacaala inuu siiyo waxaan cambaaraynaynaa dilalka qorshaysan oo iskugu jira qaraxyo toogasho iyo shirqoollo oo lala beegsanayo qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed oo ay geysanayaan kooxaha khawaarijta ah ee caadaystay inay bannaystaan ummadda soomaaliyeed diinteeda dhiiggeeda xoolaheeda iyo sharafteeda waxaan codsanaynaa in baaritaan rasmi ah oo qoto dheer lagu sameeyo dilalka iyo qaraxyada iyo laynta ay geystaan khawaarijta iyo kuwa kale ee nabadiidka ah waxaan codsanaynaa in lala xisaabtamo mas-uuliyiinta qaabilsan amniga iyo nabadgelyada dalka oo aysan dhicin inay dayacmaan mas-uuliyaadkii loo igmaday wax isbeddel ah ama la xisaabtan ahna aysan ka dambaynin waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u gurmadaan walaalahooda dhibkan culus uu soo gaaray sida ugu dhaqsaha badan ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed in hal dhinac looga soo wada jeesto afkaarta gurracan ee bulshadeenna lagu gumaadayo isla markaana lagu bannaystay dhiiggooda iyo xoolahoodaba arrintaas oo ay geysanayaan kooxaha khawaarijta ah oo aan dhaafin culummo aqoonyahan oday dhaqameed haween iyo carruur toona waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu ummaddeenna ka dulqaado colaadda iyo abaaraha ku habsaday geyigeenna
waxaa isu soo taraya baaqyada ka soo baxaya gudaha dalka iyo dibadda ee looga falcelinayo dhacdadii xeebta liido kaasoo ay dirayaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed oo culummada ay ku jiraan haddaba sheekh yuusuf ayaan weydiiyey haddii ay jiraan wax ka duwan baaqii ay soo saareen ama tallaabooyin kale oo ay kaga jawaabayaan waxyeeladii ka dhalatay weerarka
sabakaad waa mahadsan tahay waxaan runtii tallaabooyinkaas aan qaadnay hadda soo faro tallaabooyin muhiim ah oo mar walba oo dhibaato ee dhacdaan aan jeedino laakiin hadda tallaabadii xigta waxay noqonaysaa insha allah in aan ururino wixii xog ah wixii guddiyo ah oo loo xilsaaray ay u xilsaareen dowladda ama laamaha arrintaas iyada ah ku shaqa leh waxaa muhiim ah in aan aan ka qayb qaadano haddii ilaa yidhaahdo oo aan u diyaar garowno howshaas iyada ah waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo soomaali ah gaar ahaan dadka ilaahay subxana wa taala waxsiiyey meeshay joogaanba ama dibad ha joogaan ama gudaha joogaan inay isxilqaamaan sidii aan ugu gurmanay dhibaatooyinkii hore musiibooyinkii dabiiciga ahaa iyo musiibooyinkii ay nimankaanu geysteen khawaarista ah sidii aan dadka ugu gurmanay in sidii oo kale loogu gurmado insha allah meel walbaan la iska abaabulo annaguna ka culamo ahaan aan abaabulkaas iyo jirdigaas aan qayb ka nahay insha allah
weerarkii xeebta liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca soomaaliya tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii laba kun labaiyo labaatankii markaas oo laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan boqol qof halka lagu dhaawacay saddex boqoloo ruux magaalooyin ka tirsan dalka britain ayaa waxaa ka dhacaya dibadbaxyo rabshado wata waxaana dad caraysan oo taageersan urur xag jir ah oo dhinaca midigta u janjeera ay weerareen masaajido iyo hoteello lagu hayo dadka soo galootiga ah ra-iisul wasaaraha britain oo kulan deg deg ah la qaatay golihiisa wasiirada ayaana ballan qaaday in ciidamo gaar ah la geynayo meelaha ay rabshadaha ka dhaceen si wax looga qabto dadka rabshadaha wada oo la sheegay inay ka caraysan yihiin saddex gabdhood oo lagu dilay weerar toddobaadkii hore dhacay rabshadaha oo loo xiray in ka badan shan kun oo ruux ayaa noqonaya kuwii ugu ballaarnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil marka hore horta rabshadahani waa kuwii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca dalka britain ilaa sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii xilligaas oo ay booliiska magaalada london ay toogteen nin madow rabshadahani waxa ay ka dhaceen deegaanada horta waa mandaqada england oo keliya waana deegaanada ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiinta ah magaalooyinka sheffield rotterdam magaalada liverpool iyo nottingham iyo dhinaca gobolka midlandka oo magaalooyinka ay ka mid yihiin south ball iyo iyo middlesbrough marka rabshaduhu waxa ay ka dhaceen falastiin waa deegaanada iyo magaalooyinka ay ugu badan yihiin muslimiinta ah kooxdan xagjirka ah ee dibadbaxaysa oo sidii aad sheegtay ka cadhooday dilkii saddex gabdhood iyo siddeed qof oo kale oo dhaawacmay oo ay iyagana caruuri ku jiraan markii wiil toddobiyo toban jir ah oo asal ahaan waalidkiisu ay kasoo jeedaan dalka ruwanda isagu se ku dhashay magaalada kadif ee mandaqada walash uu dilkaasi tooreda ah gaarsiiyey wiilkan oo toddobiyo toban jir ah usbuucyada soo socdana sideed toban jir noqon doona markii hore xaakinkii qaadaya kiiska magaciisa ma uu sheegin sababo la xidhiidha da'diisa laakiin markii ay rabshaduhu bilowdeen oo wiilkan warar aan jirin oo lagu wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto lagu sheegay inuu muslim yahay ayaa da'diisa iyo magaciisaba la sheegay iyo inaanu muslim ahayn iyo soogaleeti kuna dhashay magaalada kadif taas ayaanay ka bilaabeen maxaa masaajidyada loo bartilmaameedsaday welina ay rabshaduhu u sii socdaan markii warkan laysla dhex maray inuu yarkan yahay wiil muslima maadaama uu ahaa madooba oo kadibna baraha bulshada ay ku kulanto lagu wadaagay inuu yahay qof muslin ah kooxdan xagjirka ahina dabcan marmarsiyo ayay ka dhigtaan ay ka dhigteen iyagoo kala soo horjeeda kooxaha soo galootiga ah sababtaasna ay u weerareen masaajidada iyo meelaha la dejiyo dadka magangalyadoonka ah marka maxaa ma jiraa dad loo soo xirxiray rabshadahani ilaa hadda shan kun saddex boqol iyo laba iyo soddon qof ayaa ilaa iyo iminka gacanta lagu dhigay qaarkoodna maxkamadda ayaa la geeyey golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu sidii aad sheegtana kulan deg dega oo guddida ammaanka ee kubra la yidhahda ay yeelatay waxaa la sameeyey booliis gaar ah oo la geyn karo halka ay rabshaduhu ka socdaan waxa aanu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday iyo xogeeyaha arrimaha guduhuba in dadka la qabqabto si deg deg maxkamadda loo geyn doono weliba iyagoo sheegay in isla markiiba la xukumi doono marka rabshadahana cabsi noocee ay ku keeneen bulshada muslimiinta ah gaar ahaana soomaalida degan britain falastiin waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha qoraxdu goor dambe ayay dhacdaa markaas inta badan salaadaha waxaa la tukadaa xilli ay qoraxdu soo jeedo laakiin guddiyada masaajidada iyo imaamadu waxa ay sheegeen in ay yaraadeen dadkii salaada jamaca tegaya weliba salaada cishe in ay gabdho badan oo muslimiina ay noloshoodii maalinta ahayd ay iminka soo kooreen xataa waxaa jiray in magaalooyinkaasi ay rabsaduhu ka dhaceen oo ay muslimiintu ku badan tahay in xilligan oo xilli dee fasaxa oo lagu jiro xilligii samarka ama xagaaga oo ay dhalinyaradu bannaanka u bixi jirtay kubada cayaari jirtay in ay jaaliyadihii muslimiinta ahaa ay qaadeen tallaabooyin ah inaanay dhalinyaradu bixin in inta badan ee guryaha la joogo in ciddii xitaa israacaysa gaar ahaana haddii ay gabdha yihiin ay isku raacaan koox haddii ay suurtagal tahayna inay wiilashooda iyo jaaliyadda muslimiinta dadka socdaa ay ay la socdaan marka dabcan werwer weyn ayaa la soo dirsay jaaliyadda muslimiinta oo dabcan ay soomaalidu ku jirto ilaa iyo iminka cid toos wax ugu noqotay oo aynu ognahay hadday soomaali noqoto iyo hadday muslimiin noqoto ma jirto laakiin dee rabshadaha dhacaya marka aad aragto waa wax dhici kara in qof muslim oo meel maraya lala kulmo tagaasidii oo kale oo uberka la ohan jiray oo dhalinyaro wadda ay dhalinyaro badan oo muslimiin ay yihiin inay shaqadii ay goor horeyska joojiyaan inaanay meelaha fogfog tegin inaanay xaafadaha ay caddaanka ku badan yihiin aanay tegin waxaa kaloo xitaa jirta in dadkii ku jiray hoteelada ee magangelyo doonka ahaa ay ka baxeen hoteeladii oo ay xitaa qaarkood meel aya seexdeen iyagoo islaalinaya marka dabcan cabsi weyn ayaa jirta cabdixaafidow marka laga soo tago inay dowladdu leedahay booliisaan geenaynaa ma jiraan tallaabooyin kale oo madaniya oo bulshada lagu wacyigelinayo si rabshadahan loo joojiyo ama looga hortago ha waxaa iminka la ogolaaday in ciidamo dheeraad ah iyo security dheeraad ah masaajidada la siiyo iyo jaaliyadaha muslimiinta ah dowladduna lacag deg dega iminka bixisay si loo ilaaleeyo goobaha ay muslimiintu ku cibaadaysato madrasadaha iyo meelaha ay isugu yimaadaan ilaalayn dheeraad ah ayaa loo sameeyey jaaliyadda muslimiinta
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil oo u warramayey falastiin axmed iimaan haween iskaashaday oo ku nool dalka uganda ayaa caanaha naaska ay iyaga iska soo lisaan ugu deeqaa haween kale oo aan awoodin inay caanaha naaskooda siiyaan caruurta yaryar ee ay dhaleen warbixinta waxaa noo soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur bishii marj ee sanadkan embabaasi rasti oo ahayd hooyo uur leh laba caruur oo kalena haysatay ayaa la kulantay xaalad caafimaad darro taasoo keentay dhaawac gaadha madheerteeda dhiigbaxna uu ku yimaado gudaha caloosheeda markaas ayay dhakhaatiirtii go'aansadeen in lagu sameeyo qalliin deg dega oo nooca loo yaqaano cesarian sectionka si iyada iyo ilmaha loo soo kala badbaadiyo xilligaasi uurkeedu wuxuu ahaa qiyaastii lix iyo soddon toddobaad amaba bil ka hor xilligii ay umuli lahayd ilmaha yar ee ay dhashay laftiisu wuxuu qabay xanuun dhinaca wadnaha ah waxaana la geeyey qolka la dhigo dadka u baahan gargaarka caafimaad ee deg dega ah ilmaha yar miisaankiisu aad ayuu u hooseeyey amaba u yaraa hooyadiina may awoodi karaynin inay naaska nuujiso xaaladeeda caafimaad darra aawadeed sidaasi daraaddeed ilmihii waxaa loo bilaabay in la siiyo caanaha sonkortu ku badan tahay ee daasadaha ku jira amaba budada ah waatan imbabaasi resti oo ka warramaysa caanihii ilmaheeda la siiyey iyo inuu ku xanuunsaday waxaa jiray waxaa la siinayay caanaha budada ah ama daasadaha ku jira laakiin waxaa ku soo baxday cillad loo yaqaano neeg taasoo ah inaanay calooshiisu shiidi karayn caanaha daasadaha sidaasi daraaddeed daruuri bay ahayd inuu helo caanaha naaska aniguna maan awoodi karayn inaan nuujiyo markaasi ayaanu ku fikirnay inaannu helno caano naas oo kuwayga bedela raastii waxay la xidhiidhay ururka loo yaqaano a t t a ee caanaha naaska deeq ahaanta loo bixinayo kaydiya siina qaybiya halkaasi ayaanay iska diiwaan gelisay sidaas ayaanu ilmaheedu ku helay caano naas oo haween kale laga soo lisay ururkaasi waxaa la aas-aasay sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii markii hooyo ilmaheedii ay umushay qalliin deg dega lagu sameeyey kadibna uu geeriyooday ilmihii ay umusha ku ahayd saddex cisho kadib haweenaydii oo ilmaheeda u murugoonaysa ayaa sidoo kalena la dhibanayd caanaha ka buuxa naasaheeda rashel akogusibwe waa agaasimaha ururka a t t bressmil community waxaanay ka waramaysaa sidii ay u hana qaaday fikradan ah in caanaha naaska loogu deeqo ubad kale oo u baahan waxay tidhi maadaama uu caano badani naasaheeda ku jireen waxay dhakhaatiirtii weydiisay maxaan sameeyaa oo caanahan xaggeen ku shubaa waxay ku yidhaahdeen waxa keliya oo aanu kuu samayn karnaa waa inaannu ku siino kiniinno engejinaya caanaha ka soo baxaya naaskaaga amaba jidhkaagu uu soo daynayo waxay tidhi laakiin waad aragtaan caanahan ilmahaygu wuu baahnaa haddaanu dhiman lahayn taas macnaheedu waxay tahay inay jiraan hooyooyin kale oo ilmahoodu u baahan yihiin caanaha naaska raashel ayaa intaasi sii raacisay in caanahan ay keenaan hooyooyin ay carruurtoodu ku jiraan bilowga dhalashada ilaa lix bilood jir laakiin aanay sahlanayn in haweenay kastaa ay noqoto deeqbixiyo caanaha naaska ah sida ay sheegtay raashel akugugsiibwe waxaa kaloo ay ka warantay sida ay u hubiyaan caafimaadka qofka ay caanaha naaska ka lisayaan amaba haweenkaasi ku deeqaya caanahooda waxay tidhi waxaanu samaynaa shaybaadhka dhiigga waxaanu ka baadhnaa xanuunada ay ka mid yihiin h i v aids hybatitis civilis iyo kuwo kale oo badan ka hor inta aanay lisin caanahooda amaba aan qof kale la siinin sacdiya xuseen mulangwa waa hooyo leh laba carruura waxaanay ogaatay in jidhkeedu soo saaro caano aada uga badan inta ay ubadkeedu u baahan yihiin kadib waxay go'aansatay inay sadaqadaysato caanaheeda barhkood waxaanay qayb ka noqotay ururkaasi oo ay la xidhiidhay si ay caanaheeda ugu sii gudbiyaan ubad kale oo u baahan waa tan iyadoo arrintaasi ka hadlaysa waxay tidhi waa dareen niyadsami ah waxaan ogahay inaan badbaadinayo qof kale amaba aan qayb ka noqonayo ilmo yari inuu helo caano caafimaadkiisa qayb ka ah amaba ilmo yar oo aan caawimo haysan aan siin karo nolol fiican waxaan u arkaa inay tahay sadaqad weyn ururkan loo yaqaano a t t a prismal community waxa ay sheegeen in ilaa haatan ay caawiyeen carruur gaadhaysa shan boqol oo ilmo saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey kuwaasi oo ay caanaha uga soo liseen amaba ay ugu deeqeen haween tiradoodu gaadhayso boqol iyo konton caanaha naaska ee ay iskugeyn ururiyeen saddexdaasi sannadood ee ay carruuro kalena siiyeen waxaa lagu qiyaasay siddeed boqol oo litir
aad ayay mahadsan tahay saare ciidla nuur oo noo soo jeedinaysay warbixinta ay wadajirka u diyaariyeen xaliima cuthmaani iyo mukesa francis oo ayna ka soo direen magaalada kambala weli waxaad nagala socotaan v o a waddanka australia ayaa sare u qaaday suurtagalnimada inay dhici karto kacsanaan bulshada ah oo ku lug leh dagaalka khaza madaxa amniga ee kambera ayaa rumaysan in fursadaha ay ku dhici karaan rabshado argagixiso ay aada ugu badan tahay marka la barbardhigo sanadkii kii markaasoo mas-uuliyiinta ay sidan oo kale ka digeen magaalada sydney waxaa warbixintan ka soo diray phil mercer waxaana soo koobaysa sahre cabdi axmed hay-adaha sirdoonka dalka australia ayaa waxay aaminsan yihiin in jawiga amni ee gudaha dalkaasi iyo midka caalamiga ahba ay noqdeen kuwo aad u kacsan australia waxa ay sare u qaaday feejignaanteeda heerka khataraha argagixisnimo ee qaran ee suurtagalka ah inay dhici karaan waxaana ay tani noqonaysaa markii ugu horreysay cabsi la qabo muddo laba sano ah oo nidaamka digniinta ah la bedelay mark bergis oo ah madaxa hay-adda sirdoonka amni ee gudaha dalkaasi australia ayaa wuxuu u sheegay suxufiyiinta maantito in cambera ay ka mid tahay meelaha australia xagjiriintu ay dadka xagjiraysiyaan sida uu yiri madaxa hay-addaasi ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha in laamaha ammaanka ee australia ay hakiyeen sideed dhacdo afartii bilood ee lasoo dhaafay kuwaas oo ay ku lug lahaayeen falal argagixiso amaba la baaray oo la sheegay inay u dhow yihiin argagixisnimo bargres ayaa wuxuu intaasi ku daray in iskohorimaadyada gaza aysan ahayn sare u kaca ku yimid heerka argagixisada iyo cabsida laga qabo dalkaasi oo keliya balse ay jiraan waxyaabo kaleetoo gudaha ah kooxaha bulshada australia ayaa sheegay inay kordheen xadgudubyada islaam naceebka iyo naceebka kaleeto ah tan iyo markii israa'iil ay gaza ku bilowday dagaal bishii oktoobar ee sanadkiina dhaafay ra-iisul wasaare anthony albenis ayaa isniintii wuxuu u xaqiijiyey dadka australiyaanka ah suurtagalnimada inay wax dhacaan iyo inaysan dhicin taasoo u baahan ayuu yiri khatar kastoo weyn in laga feejignaado si kastaba ha ahaatee albenis ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha in dowladdiisa ay ka feejigan tahay haatan wakhti walbaba waxaan aragnay ayuu yidhi kor u kaca caalamiga ah ee rabshadaha salka ku haya siyaasadda iyo xagjirnimada dalal badan oo dimuqraadi ah ayaa ka shaqaynaya sidii ay arrinkani uga qayb qaadan lahaayeen kuwaasoo ay ku jiraan ayuu yidhi saaxiibada maraykanka iyo boqortooyada ingiriiska waxaa jira ayuu yidhi waxyaabo badan oo horseeda isbeddelka caalamiga ah ee ku wajahan rabshadaha dowladaha duniduna waxa ay ka walaacsan yihiin ayuu yidhi xagjiraynta iyo sidoo kaleeto xagjirka xagga internetka iyo fikirada cusub ee isfeer soconaya australia waxa ay leedahay shan heer oo caalami ah oo hoos yimaada nidaamka kala soocidda khatarta argagixisnimo ee heer qaran ee u dhexaysa xaqiiqo war sugan oo la hayo iyo inaysan waxba jirin laakiinse wax la filayo isbeddelka isniintan ay ku dhaqaaqday dowladdaasi ee qiimaynta heerka dhexe ah ayaa waxay noqonaysaa mid ay ku sheegeen in ay wax dhici karaan tani waxa ay ka dhigan tahay in saraakiisha ammaanka australia ay rumaysan yihiin in ay jirto in ka badan konton boqolkiiba fursado weerar ama qorsho weerar oo dhici kara kana dhici kara xeebta laba iyo tobanka bilood ee soo socota ee sannad gudihiis ah
mahadsanid saare cabdi oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha cododkii axmed naaji iyo faaduma qaasin
gacanta adiga isku goracaye god abeeso ada gashayood ku go'de meel gabiibaho guguroob heline geed miraa lehe adiga gurate gacantaadiga isku gooracaaye god abeeso ada gashayood ku goode meel gabiibaho guguroob heline geed miraa lehe adiga kurate maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay inii gefkii ah samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay gefkii aad samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay lama gaar mare sidaanu guuray waad ii gooysay garasha iyo haddaad gallad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasha iyo haddaad gallad leedahay abaalkii galay waad ii gudi
heestaasi ganiyey ee codadka axmed naaji iyo faadimo qaasin ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay inii gefkii aad samaysayaa gadaalaad kagaratay gacal walaal adiga iska goysay geliyey gefkii aad samaysay aagada